halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efemiyada geeska afrika iyo boggeenna internetka ee v o a somali com
waa fiidnimo fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shan iyo tobanka bisha abril sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida kuuriyada waqooyi oo maanta soo bandhigtay awooddeeda milatari sheegtayna inay diyaar u tahay ka jawaabista dagaal nukliyeer ah oo lagu soo qaado dowladda intay jirtay labadii bilood ee ugu dambeysay haddana sheerkooda way qaateen marka si culayska ku soo dersay ummadooda soomaaliyeed ay ula qaybsadaan culayskaas ayay go'aansadeen in ayaguna baldasheerkii ay heleen inay wax oga jaraan kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ka hadlayey deeq askarta soomaaliyeed ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha si dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu caawiyo sidoo kale waxa aad maqli doontaan turkiga oo berita afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeya dastuurka si madaxweynaha awood badan loo siiyo waxaa kaloo aad maqli doontaan dad abaaraha ka barakacay oo cudurka shubanka ugu dhintay gobolka sool barnaamijkii cawayska washington martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dad badan oo reer siiriya ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen qarax sabtidan maanta ah ka dhacay halkaasi kaasoo lala beegsaday kolonyo basas ah oo waday dad la soo daadguraynayay kooxda dusha sare kala socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in qaraxan uu haleelay dadka baska saaraa oo u badnaa qowmiyadda shiicada waxaanay kooxdani ka socdeen amaba ay ka tageen aagga loo yaqaano fucaa iyo kafraya kuwaasoo ku yaala goobta lagu magacaabo alraashideen tv-ga dowladda syriya ayaa soo wariyey tiro aan weli la xaqiijin in ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay magaalada raashidiin kooxdan xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay britain ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay gaari bam lagu soo xiray
kadib markii maraykanku uu ciidamo badan oo milatari uu geeyey gacan biyoodka kuuriya shiinahana uu kordhiyey xayiraaddii dhinaca dhaqaalaha ee kuuriyada waqooyi ayaa xukuumadda pyongyang waxay ka baaqsatay inay tijaabisay gantaal nukliyeera oo la filayay in maanta ay tijaabiso hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong on ayaa tijaabada gantaalka nukliyeerka ka doorbiday dabaaldegyo milatari oo ay dowladiisa ku xusaysay shan iyo tobanka abriil oo uu asteeyey markii uu dhasho asaasaha kuuriyada waqooyi kim il son waxaa lagu soo waramayaa in nin lagu magacaabo anjan il oo kasoo goostay dowladda kuuriyada waqooyi haddana ka faallooda arrimaha dalalka koonfurta iyo waqooyiga kuuriya uu sheegay in kim jong un uu qorsheeyey inuu la dagaalamo maraykanka balse uu hadda go-aansaday inuu ka laabto go-aankaasi cabsida ah in ay kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalada xambaara sunta nukliyeerka ayaa korortay toddobaadkan kadib markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemay goobta lagu magacaabo ben iri ee ay inta badan ka rido gantaalaha tijaabada nukliyeerka halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka soomaaliya ku saabsan waa inoo soo socdaanee marka horese kuuriyada waqooyi xukuumadda pyongyang ayaa maanta soo bandhigtay awooddeeda milatari oo ay ku jiraan gantaalo cusub oo nuuca balastika ah oo qaaradaha isaga kala gudba kuuriyada waqooyi ayaa dib u dhigtay tijaabinta gantaalka nukliyeerka xambaare kadib markii maraykanka uu ciidamo badan oo milatari geeya gacan biyoodka kuuriya xukuumadda pyongyang waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto duulaanka nukliyeerka ee lagu soo qaadayo warbixintan waxaa inoo hayaa waryaheena jacfar kukaay kuuriyada waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaallo cusub oo riddo dheer iyo weliba gujisyo casri ah waxaanay dhoolatuskan ku maamuusaysay sannad guuradii boqol iyo shanaad ee ka soo wareegtay dhalashadii aasaasaheeda kim il song gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee lasoo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mowduuca asaasiga ah ee bandhigan waxaana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray hogaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mida xoogaga pyongyang kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub kadib markii khamiistii uu madaxweynaha maraykanka donald trump cambaareeyey islamarkaana uu kuuriyada waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha maraykanka waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin islamarkaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u oggolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga shaqaalaha ee kuuriya jio reyong ha oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka donald trump ayaa si adag u goodiyey haddii madaxweynaha maraykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayan nagula kaco dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn waxlaysa ugu jawaabi doontaa dagaal dhammaystiran waxaannu kaga jawaabi doonnaa dagaal kaloo dhammaystiran duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaannu ugu jawaab celin doonnaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiirad weekaha kuuriya mid aad u murugsan xasaasina ah iyadoo ay soconayaan wadahadallo aad u adag ayuu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens iyo haweenaydiisa karin waxa ay hadda socdaal toban maalmood qaadan doona ugu ambabaxayaan dalalka ku yaala gobolka aasiya basifig la yidhaahdo waxaanay booqashadiisu ka bilaabmi doontaa siyool oo ah magaala madaxda kuuriyada koofureed xogayaha dhinaca warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in socdaalka bens uu adkayn u yahay sida madaxweyne trump ay kaga go'an tahay sare u qaadidda isbahaysiyada uu maraykanku la leeyahay dalalka ku yaala gobolkaasi jacfar kuuka ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya
halkaa aad nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington dalka turkiga waxaa berrita ka dhici doona afti loo qaadayo isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweynaha dalkaasi loogana gudbo awoodda nidaamka baarlamaaniga ee hadda jirta dadka turkiga ayaa u muuqda kuwo ku kala qaybsan tallaabadan laakiin madaxweynaha turkiga ayaa maanta dadka turkiga u sheegay in loo baahan yahay awood ballaaran oo madaxweynaha la siiyo si looga hortago caqabadaha dalkaasi soo wajahaya Ah kardeşlerim ah. Bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz. Ve bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar. Ama onların walaalayaal aftidani ma aha afti caadiya waa waqti muhiima waxaannu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah calankeenna cidna ma wasaqayn karto kuwii isku dayey waan ka guulaysannay hadafkeennuna waa inaannu ahaanno hal waddan waddankaasoo ballaciisu yahay toddoba boqol siddeetan iyo saddex kun oo kilomitir oo isku wareega haddaba maxaa laga filayaa aftida berrita dhici doonta su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur bukhaari waxa uu weydiiyey bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka turkiga nuurow wararka hordhaca siday sheegayaan ayaa waxa ay saadaashooda sheegayeen doorashadan ama aftidan loo dareeri doono berri subax haddii ilaahayna gaarsiiyo in ay ku guuleysan doonaan qolyaha taageersan haada in loo codeeyo oo ah macnaheedu in la bedelo dastuurkan wadankan qodobadii horey loo baarlamaanka loosoo looga soo ansixiyey in la bedeli doono inay guuleysan doontay sheegayaan ilaa boqolkiiba maxaan ku idhaahdaa tiro badan oo maaragtay ilaa konton iyo lix ah ayay qaybo kamid adugu ay qorayaan oo waxa weeyaan labada garab ee kala taageersan haada iyo mayada mid walbana wuxuu suxulduubkii kama dambaystaha ugu jiraa in ay ay guushu xaggiisa u dhacdo balse waxaan arki doonaa go-aanka ay qaataan besi ee shacabkan turkiga oo ay gacantooda ku jirta masiirka iyo meesha ay siyaasadda waddankoodu mari doonto haddii loo codeeyo ha maxaa dhici doona haddii maya loo codeeyo sare maxay xaaladdu noqon doontaa waxay noqonaysaa haddii loo codeeyo ha waxaa meeshaas kusoo afjarmaya oo laga gudbaya habkii loo yaqaanay habka ra-iisul wasaarenimada ee waddankan oo baarlamaanku ansixinaya madaxweynuhuna soo magacaabi jiray ayaa halkaas ku gabagaboobaya waxaana bilaabanaya madaxweyne awood buuxda leh soona magacaaba saddex ku-xigeen oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo labaad iyo saddexaad ah inuu soo magacaabo wasiiradana inuu isagu gacantiisa kusoo dhiso wasiirada iyo xukuumaddana inaan baarlamaanka loo gudbin doonin marka waxa weeyaan awoodahaas ayaa kasoo baxaya waddanku si toosa wuxuu u aadayaa systemka la yidhahdo madaxweynenimo haatan saan wada ogsoonahay nuurow waddanku waa waa waa waddan habka baarlamaanka loo yaqaano haddana saas ay tahay baarlamaanku madaxweynaha iyagu ma doortaane shacabkaa soo doortay marka su-aasha ay aada isu weydiiyaan dadka la dhacsan in haa lagu jawaabo ayaa waxa ay tahay madaxweyne shacabkii usoo codeeyey oo shacabku ay soo doorteen uusan baarlamaan soo dooranin in haddana baarlamaan iyo raisl inuu ra-iisul wasaare madaxweynahaasi soo magacaabay awood inuu yeesho waa meesha ay calaamad su-aalka ay u saaran tahay wey dadkan taageersan in haa loo codeeyo marka waxa weeyaan waddankii oo system muddo dheer uu kusoo socday ka guura system cusub ama hab cusubna u guura ayaa meesha soo baxaysa oo dhammaan awoodaha intooda badani uu leeyahay madaxweynaha haatan waddankan ka taliya rajab tayyib erdogan haddii marka ay maya soo baxdo macnaheedu waxa weeyaan shacabka turkigu waxay doorteen in uu habkan hadda lagu maamulo waddankani uu sii jiro kaas inay la dhacsan yihiin kuna qanacsan yihiin kaas ayayna noqonaysaa in la tixgeliyo nuur kaasi waxau ahaa bashiir macalin khaliif oo ah suxuufi madax bannaan oo ku sugan dalka turkiga oo u warramayey waryaheena nuur xasan nuur
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meelobo aad nagala socotaan haatanna soomaaliya wararka ka imanaya gobolka sool ayaa sheegaya in toddoba qof ay cudurka shubanka ugu dhinteen deegaan gobolkaasi ku yaala waxaa cudurkaasi uu sidoo kale soo ritay ilaa shan iyo toddobaatan kale oo caruur u badan cudurkan ayaa ka mida cudurrada ay dhaliyeen abaaraha iyo biyola'aanta ka jirta gobollo ka tirsan soomaaliya wariyaha v o eda eles caanood ayaa warkan goordhoweyd inoo soo diray deegaanka farjan oo ka tirsan gobolka sool deegaankani waxaa ka dilaacay cudurka shamanbiyoodka saddexdii maalmood ee ugu dambeysay deegaankani waxaa ku dhintay toddoba qof haatanna waxaa u jiifa meesha aan joogo shan iyo toddobaatan qof dadkii waxay u badan yihiin dadkii xoolo dhaqatada ay xooluhu ay kasoo dhammaadeen kuwaasoona soo agdegay magaalada duleedkeeda dadaal fara badan baa loogu jiraa sidii cudurkan looga hortegi lahaa oo shaqaale caafimaad ayaa soo gaadhay dadkoo dhanna cabsi waxay ka qabaan xanuunkan waxaana ugu darana haatan usoo dhacaya ee dadka u jiifa waxa weeye waa caruur aada u yaryar oo da-dooda aada ay u yar tahay haatadan aan idinla hadlayo hal gabada oo da-deedu ay tahay labiyo toban jir ayaa ku dhimatay oo daba qof ku noqonaysa lixdii hore dhimashada ahayd marka waa xaalad aada iyo aada u khatara dadka deegaanka iyo odayaashu waxay codsanayaan gargaar degdega iyo daawooyin iyo dhakhaatiir gurmada lasoo gaarsiiyey maadaama shubanbiyoodkani horena ay noo ogeen inooga dilaacay deegaanka buuhoodle
kaas wuxuu ahaa waryaheena cabdikariin olol oo ku sugan magaalo magaalada laascaanood oo uu warbixintan goor dhoweyd nooga soo diray halkaad kala socotaana waa v o a washington
dhinaca kalena wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo dhowaan la siiyey mushaaraadka laba bilood ay lacag gaaraysa konton kun oo dollar ugu deeqeen guddiga abaaraha soomaaliya falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha ila fadhisa ayaa wasiirka khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareysatay lacagtu waxay leegtahay konton iyo kow kun oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay ka jareen mushaaraadkii ay qaateen bisha ugu dambeysay dowladda intay jirtay labadii bilood ugu dambeysay hadda mushaarkooda way qaateen marka si culeyska kusoo dersay ummadooda soomaaliyeed ay ula qaybsadaan culeyskaas ayay go-aansadeen in ayaguna baldisheerkii ay heleen inay wax ooga jaraan marka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dhammaantood lacag yaro iska jareen ayaa saamaxday maanta in konton iyo kow kun ay noqoto guddiga abaarana lagu wareejiyo inta badan ciidamada milatariga waxaana ogeyn in mushaar la-aan ay haysatay muddo dheer oo sanad ku dhowna aanay lacaga qaadan marka ilaa iyo meeqo bilood ayay qaateen hadda labadii bilood ee hadda lasoo dhaafay mushaarkooda ayay heleen inta xukuumaddan ama dowladda tan ay jirto marka labadaas bilood ay qaateen taas waxaana usaamaxday inay wax u jiraan dadkooda abaaraha ay la daala dhacaya waa maadsanta dhinaca kale wasiir waxaa jira in ay yimaadeen ciidamo maraykan ah marka maxay yihiin ujeedka ciidamadaasi yimid ciidamada maraykanka ah waa dad kooban oo labaatan qof aan gaaraynin looguna talagalay tababarayaal oo dhinaca logisticada iyo communicationka ciidamada commandoska ama ciidamada kale ee soomaaliyeed inay caawiyaan ayaa loogu talagalay dhinaca communicationka iyo dhinaca logisticada ay ka caawiyaan tababaradooda marka ma waxay qayb ka tahay qorshaha aada rabtaan in aada dagaalka ku qaadaan kooxda al-shabaab taas keliya kuma koobna waa barnaamijkii socday ama hawlihii socday ee ku aadanaa tayeynta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed soomaaliyeed wasiir waxaa jira in ciidamada etoobiya ay horey uga baxeen deegaanka ceelbuur laleeyahay hadda waxa ay ka baxeen dhuusamareeb maxaa kala socotaan ka bixitaankooda ma idinku soo wargeliyaan ma isku daydeen inaad ka bedeshaan ood ciidan kale u heshaan meeshaas
tan ayada insha allah haddii ula yaraado iyadoo faahfaahsan baan idinla qaybsan doonaa laakiin hadda waxa aan idinkaga sheegi karna keliya waxaa weeye in barnaamijyadaas aanan loogu talagelin in cadowga loo sii ballaariyo ama dhul badan ay sii haystaan balse ay tahay arrin ciidan oo haddana haddii ula yaraado markii waktigeeda la gaara idinla qaybsan doono barnaamijkeeda madaxweynuhu waxau sheegay in laba sano gudahood ay shabaab ku cirib tiri doonaan rajadaasi in ay rumowdo xaggee ayay idin jirtaa awooddaasi ma jirtaa kaalmase ma ka helaysaan ciidamada amisom ee dalka ku sugan awooddaasi waa awood ciidamada soomaaliyeed oo maanta tayeyntoodana socoto tiradeen tiradooduna ay ku filan tahay iskaashi ballaaran oo dhinacyo badan taabanayana iska kaashan doono dowladaha aanu waxwadaagta ku nahay la dagaalanka argixisada haddii laga
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cabdulaahi wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada martida mikrofoonka iyo waryaheena ridwaan xaaji cabduule
toddobaadkan waxaa barnaamijka aannu uga hadli doonnaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka faransiiska iyo sida ay suuragal u tahay in doorashooyinkaas ay ku guulaysato haweenayda xisbiga midigta fog ee marin liben iyadoo weli la hadalhayo in dalkan britain uu ka baxay midowda yurub iyo guushii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump barnaamijka waxaa marti ku ah axmed cabdiraxmaan bile oo la shaqeeya hay-adda yunesko ee qaramada midoobay ee fadhigeedu uu yahay magaalada baris kusoo dhawo barnaamijka waa mahadsan tahay ridwan waa dhawa bal marka hore n ololaha doorashada sida hadda ay u socdaan sawir naga sii wallahi ridwan sawir guud haddii aan kaa siiyo horta wakti yar laguma soo koobi karo guud ahaan laakiin si dardar le yaa moodaa inay usocoto oo weliba ka xawli iyo maaragtay xiiso badan sanadihii hore marka doodihii ugu dambeeyey iyo maaragtay wareegyadii ugu dambeeyey ayaa la filayaa mar dhow inay dhacaan insha allah sida aan filayo faransiiska ee in ka badan koob iyo toban ama toban murashax ayaa u tartami doona wareega koowaad ee doorashada la filayo inay dhacdo saddex iyo labaatanka bishan yaa ugu horreeyay kula tahay murashaxiinta ugu horreeya ee sida weyn loo hadalhayo yay yihiin guud ahaan horta murashaxiinta faransiiska hadda soo baxday waa koo iyo toban murashax koo iyo tobanku markii ugu horreysay dood ayay afartii bishan abril galeen doodaas wax badan ayaa maaragtay laga dheehan karay marka waxaa loo malayn karaa hadda sida maaragtay poolka ama surveyga ugu dambeeyay sheegayo in ay iskugu soo bixi karaan labada ugu dambeysa emmanuel macron ama macron iyo marin loben marka sidaasaa la qiyaasay dad badan waxay leeyihiin intaanan u soo noqon in ay suuragal tahay inay guulaysato marin liben waxaa aad iyo aad ugu soo kordhaya dalka faransiiska dadka taageersan haweeneydan oo hogaamisa xisbiga midigta fog waxaana siyaasadaheeda si weyn loogu yaqaanaa dabcan inay aad ugu dhow yihiin midii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda ololaha marka ay gelayaan xisbiyada siyaasadeed ay ku halqabsanayaan maxaa ka mid ah marin loben waxa weeyaan marar doorashooyin badan bay ka qayb gashay sanadkan waa la filayey oo in badan waxaa la filayay inay maaragtay ku guulaysan karto laakiin haddana rajadii laga qabay inay ku guulaysato in badan yaa iska dhimay kadib fadeexado badan oo dhinaca yurub iyo faransiiska dhexdiisaba maaragtay kaga dhacay scandalo kaga dhacay marka waxay leedahay xisbi la yihahdo front national oo maaragtay ah midigta fog ama farrightka marka iskandaladaasi waxay keeneen maaragtay oo kamid ah yurub oo kale dadku inta badan kursigeeda inay weyda bay moodaan laakiin kursigeeda kuma ay waayin waxay ku weyday wax la yidhaahdo maaragtay immunité parlementaire oo ah maaragtay in protectionkeedii ay heli lahayd shaksiyan oo maaragtay baarlamanka ay ku dhex lahayd inaan booliisku maaragtay su-aalo weydiin karin iyo wixii lamida iyay lumisay taasna waxay kaliftay kabacdi inay maxkamad loo diro maxkamadiina way diiday oo waxyaalaha lagu eedeynaya waxa kamid ah xataa inay maxkamadii ama ama jargekii xukumayay markii uu yeeray inay maaragtay ku gacan sayftay taasina waxay keentay sumcad xumo badan oo dhinaca faransiiska uga timi marka dadka faransiiska guud ahaan maaragtay dad badan oo taageersan way jiraan laakiin arrimahaas oo yurub kaga yimi iyo iyadoo sidoo kale maaragtay ku dadaalaysa inay ucodays in sidii u k oo kale faransiiska uu ka baxo maaragtay yurub oo lalaheeda uu kamid ahaa oo dad badan taasna ay kasoo horjeedeen iyo waxyaalo badan oo sumcaddeeda hoos u dhigay ayaa jiray ma garan waayahay laakiin arrimahan iyadoo ay jiraan ayaa haddana marka la fiiriyo dabcan shacabka guud ee dalkaas faransiiska si weyn ayay u taageersan yihiin oo waxaa la dhihi karaa way ka horeysaa emmanuel macron iyo francisco follen marka maxaa keenay ilaa xadkaas inay noqoto qof shacbiyad badan adduunyadu waqt marba mar ka dambaysa waa isbedelaysay dhib badan oo caalamka ka jira dartiis nacay badan oo maaragtay dadka shacbiyad shacabka qaarkiis maaragtay ku yimaada wuxuu keenayaa in fikradaha guracan ee dadka qaarkiis aaminsan yihiin maaragtay in lagu taageero mana dhihi karno fikrad guracan oo faransiiska dad badan oo kamid ah iyo codsiya waxaad ka garan kartaa maaragtay sarfeygii ugu dambeeyey ee la qabtay sarfeyo badan baa la qabtay laakiin sarfeygii ugu weynaa ee la qabtay iyada iyo macron maaragtay iyadaa horreysay oo labaatan iyo shan qofka ugu horreeyay ahayd oo codkaas la qaaday wa garta labaatan iyo shan bay keentay halka isagu labaatan iyo afar uu keenay marka waxaan odran karnaa dhibaatooyinkan badan oo adduunka kusoo badanaya oo argixisadu kamid tahay qaxootigan iyo qulqulka badan ee yurub oo maaragtay dad badan oo reer yuruba dhibsadeen kamid tahay waxa ay keentay in ay hesho taageero badan laakiin waxaan odran karaa aan ku darsadee taas waxaa lagaga qoos qaatay madaxweynaha maraykanka sidaas daaya carabaabtay oo maaragtay ka horreeyay iyada oo la doortay waxaa moodaa dad badan markay arkeen maraykanka iyo tallaabadu qaaday in laga leexday waddadaas oo dad badan oo taageersan ay ka leexdeen taasna aan ku daro haddaan dhinaca kale eegno bishii january sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka weerar ayaa ka dhacay dalkaas ilaa laba boqol iyo soddon qof ayaa lagu dilay weeraradaas waxaa ka dambeeyey dhalinyaro muslimiina oo qaarkood xataa dabcan dhalashada faransiiska haysta marka walaacan faraha badan ee dadka faransiisku ay qabaan ma laga yaabaa inuu u sahlo inay guulaysato haweeneydan hogaaminaysa xisbiga midigta fog ee dalkaas ee maria leben horta sidaad sheegtay halkan waxyaalo badan dhib badan baa ka dhacay oo maaragtay oo loo nisbeeyo nimankan argagixisada oo magaca muslimka maaragtay marag badan badan wata walow taas su-aalo badan ka taagan yihiin waddankaana sidaad og tahay boqolkiiba toddobaatan toddobaad boqolkiiba seven point five toddoba dhibic shan waa muslim markaas shan milyan oo qof baa ku noolaan ku nool oo muslimiina waddankan marka waxaan odhan karnaa dabcan walaaceeda ayay u leedahay dadkaas sidaad sheegtay dadka kale ee maaragtay reer faransa dad badan oo markaad fiirisid populationka dad badan oo saadaalinaya inay guuleysan karto way jirtaa wax kastana waa la filan karaa la mar walbana waa labada qof ee ugu dambeeya way ku jirtaa oo maaragtay sida saadaashu mar walba u badan tahay iyada iyo macron waa labada qof oo ugu dambeeya oo la isleeyahay wareega ugu dambeeya ee dhici doona bishan may toddobadeeda labadooda iskugu soo hari doona sida laleeyahay marka laakiin inta badan early votka ama codka cododka ugu horeeya ee la qaado cod badan bay heshaa marka lasoo la eego dib loo eego taariikhdii hore ee ee maaragtay codbixinta faransiiska laakiin marka dambe dhabta ay tagto doorashada marka ugu dambeysa inta badan waa laga codeeyaa haddana dad badan waxay filayaan in ay isla wadadii hore la mari doono walow wax kasta dhici karaan oo la filan karo in la dooran karo iyada xataa waa garta haddii xataa wareega koowaad ay codod badan ku soo baxdo oo wareega labaad laga guuleysto taasoo micnaheedu ma aha in faransa aysan sidii hore ahaan doonin oo ay soo ifbixi doonaan dadka faraha badan ee islaam nacaybka iyo qaxooti nacaybka ah qaxooti nacaybka waxaan oran karnaa keligeed kuma aha dabcan dadka la tartamaya marka laga reebo waxaan qiyaasaya aniga qiyaas ahaantayda laba nin siyaasadan ahaanna maogtahay laguma jaangoyn karo qofkaas sidaas iyo qofku wuxuu lasoo bixi doona lama yaqaan example ninkan hadda la leeyahay madaxweynaha inuu noqda oo dadka inta badan muslimiinta iyo dadka ajnabiga ay taageersan yihiin iyo dadka faransiiska xataa intooda badan waa nin hal mar soo noqday wasiir wasiirka economiga ama dhaqaalaha haddana lama yaqaan siyaasadiisa dhabta iyo wuxuu lasoo bixi karo maadaama aan horey loo tijaabin iyadu marka su-aashaadi weydiisadaan ku laabto iyadu marka lama oran karo faransiiska wax badan baa iska bedelaya sababto a faransiisku mar walba iyadu cod way ku lahayd codkeeduna mar walba wuu koobnaa markii taarikhii hore loo eego laakiin dhibka adduunka kusoo kordhay sidaan hore u sheegay dartiis waa iska dhici kartaa in sanadkan ay noqoto sanad ka duwan sanadihii hore nacaybkuna inta hore ka badan yahay marka loo fiirsho weeraradii dhacay sanadihii lasoo dhaafay ee kala duwanaa gaar ahaan faransiiska ka dhacay iyo dhibka adduunka ee maanta taagan ee soo kululaanaya mar walba mar walba iyo caalamkii oo maaragtay isbedelay iyadu marka waxayba taagan tahay waxaan la yidhaahdo isdhexgalka integrationka adduunka oo dhan ba halaga joojiyo si adduunka u kala nabad galo waa in adduunka waa in faransiisku ka baxaa yurub yurub waa inay kala tagtaa oo xuduudahoodii kala qaadataa waa in maaragtay qaxootiya qaxootigan qulqulaya la joojiyaa waa in waddan walba dhaqankiisa la qaataa oo sida faransiiska waa in dhaqankiisa ay ku dhaqmaan dadka ku dhex nool maadaama ay ay faransiis ku nool yihiin oo ay sameeyaan integration daba marka sidaasi aaminsan tahay dadka la aaminsanna ma yara marka way dhici kartaa in la doorto oo maaragtay wax badan iska bedelaan faransiiska dhinaca kale haddii la eego waxaad moodaa in marin leben ay aada iyo aada uga hadlayso in shaqooyinka iyo guryaha iyo waxbarashada ay marka hore siin doonto dadka u dhasha faransiiska waxa ay muujinaysaa inay ka hor imaanayso qaxootiga ama dadka kale ay aysan ahmiyad xoog badan u lahayn marka dadka muslimiinta markaad eegto walaac intee la-eg ayay ka qabaan inay guulaysato haweenaydan waxaan oran karnaa dadka muslimku waxay ka mid yihiin dadka ajnabiga ah ma garanaysaa faransiiska ku nool iyo dadka ajnabiga maahane faransiiska oo dhaladka iyaguna dee haysta maarata ama dhalashada qaatay waddanka ku nool oo faransiiska la xuquuqda marka dadka muslimiinta iyo dadka ajnabiga ahi waxay boqol kiiba boqol iskaga dhow yihiin in marin loben ay aada uga walaacsan yihiin inay soo baxdo muslimkana si gaara maadaama maaragtay dhibaatooyin badan oo loo maaragtay loo maaragtay loo malaynayo in muslimiin badan ka dambeeyaan ama muslimka ay salka la gelayaan ay ka dhaceen adduunka iyo faransiiska gaar ahaan muslimku waxay qabaan walaac aada u badan in ay maaragtay marin loben soo baxdo iyo in cadaadis badan ay ku keento iyada oo la ogyahay taariikhda in marar badan ay ka hadashay masaajidada oo kale banaanka markii jimcaha lagu tukado oo kale waxyaalo badan faragashi badan ay ku samaysay iyadoon xataa maaragtay weli la dooran xijaabka oo kale iyo in la qaato walow iyada dad badan iyo musharxiin badan ay ku raacsan yihiin laakiin in xijaabka la qaato maaragtay oo meelaha shaqada loo qaato meelo badan loo qaato iyo xataa inay gaari kartoba in waddankaba lagu isticmaalo marka aad bay muslimiintu walaac uga qabaan in ay kusoo inay soo baxdo doorashadan kusoo baxdo waayaha aad iyo aad baa u mahadsan tahay adigaa mudan radwan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey axmed cabdiraxmaan bile oo la shaqeeya hay-adda yunesko ee qaramada midoobey ee fadhigeedu uu yahay magaalada baariis ee dalka faransiiska inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu inala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybo aad u xiiso badan oo ku saabsan qisadii jacaylkii cilmi boodhari ee toddobaadyadaan bay inoo socotay waxaynu toddobaadkan ku eegaynaa qodobo aad loogu kala fikir duwan yahay oo ay ka mid tahay halkee ayay ku taallaa xabaasha cilmi boodhari waa lagu kala fikir duwan yahay meesha ay rasmi ahaan ku taalla xabaasha cilmi boodhari balse waxaa laysku waafaqsan yahay uun inuu ku aasan yahay magaalada berbera arrimaha lagu kala fikir duwan yahay ee la xidhiidha sheekada cilmi boodhari intaasi kuma koobna waxaa sidoo kale muran ka taagan yahay mays arkeen cilmi iyo hodan oo ma wadaageen sheeko ama haasaawe da'da hodan intee ayay leekayd markuu cilmi jeclaaday su-aalahaasi intii inooga suuro gasha ayaynu barnaamijkeennan caweyska washington ee toddobaadkan kaga bogan doonaa waxaa toddobaadkan barnaamijka aan ku soo casuumay wariyaha weyn cabdisalaan ibraahim hereri oo qisadan muddo dheer u kuur galay barnaamijyano ka sameeyey cabdisalaanow dad kala duwan oo qisadan xidhiidh laleh ayaad la kulantay maxaa kaaga baxay sheekadan caanka ah sina aad u moodo inaan xog rasmiyey ilaa hadda laga haynin sare walaal horta dee soomaalidu dadyoga kale adduunyada ayay kala mid ahaayeen xagga jacaylka iyo dareenka dadnimo ee lab iyo dhadiga isu gala oo dabcan dee taasi waa tikeenaysay in dadku uu tarmo oo la isguursado laakiin jacaylkan cilmi boodhari oo kale isaga geyiga soomaalida oo dhan hore looguma arag intii isaga ka horreysay waxaase ka horreeyay haddaynu soo qaadno oo soomaaliduna dabcan ay aada u yaqaaneen qisadii qays iyo layla oogeyga carabta iyada iyadu ka dhacday qarnigii toddobaad oo sida cilmi boodheri markii dambe uu caanka ku noqon doono oo kale qaysna uu noqday nin gabayaaya oo dhulka carabta markii dambe gabayadiisii markii isagana laga yaabay iyo sidii uu ugu soo halqabsanayey laylo oo kale dadku ay isagana ku tilmaameen nin majnuuna ama waalan qisadaas carbeed ayaa caan ahayd laakiin geyga soomaalida iyadoon lagu maqlin nin intuu soo banbaxo dabadeedna yidhaahda gabadh baan jecelahay oo weliba dareenkiisa suugaan xaddigaa le ku muujiya cilmi loogama horeynin intaa ka warhayana loogama dambeynin cilmi iyo sheekadiisu geyga soomaalidu ay degto oo dhan bay caan ka noqotay qisada laakiin qays iyo layla sida dad fara badan ay la socdaan sahraay waxay kaga duwanayd ta cilmi iyo hodan oo kale qays iyo layli iyagoo yaryar bay iscaashaqeen oo ay deedna heshiiyeen dabadeedna layla aabaheed ayaa u diiday inay guursato qays markaasaa dareenkiisa uu isaguna saa u cabirayay qays sugaanta faraha badan le uu markii dambe tirinaye uu calam al carab oo dhan caanka kaga noqonayo ee uu iyada kusoo halqabsanayey xanuunkii go-aanka loogu diiday uu ku dhaliyey ayaa ku keenay qays laakiin haddaynu usoo noqono tan cilmi boodhari waxay ku xidhan tahay taariikhda lagu marinaya hadba dhinacaad weydiiso oo saddex weji bay leedahay sheekadan ama qisadan jacaylka ah ee cilmi iyo hodan saddexda weji ay leedahay waxa weeye midi waa tan dee dadkao dhan gaadhay ee dhulka soomaalida oo dhan maashaysay ee sugaanta lagu soo halqabsado oo waxa weeye jacaylka sidaasa oo dadka qaarkoodna ay uma haystaan in ay wax ka dhexeeyeen ama ballan u yaalay cilmi iyo hodan taasina waxaa loo badinayaa inaanay jirin wejiga labaad waxa weeye labada qoys ee ay ka kala dhasheen cilmi iyo hodan ayay ku xidhan tahay hadba sheekada aad maqlaysaa dhinaca aad weydiiso waan garta oo marka aad hodan iyo qoyskooda la hadashana waxbay kuu sheegayaan qiso nooca marka aad la hadasho cilmi boodhari iyo qoyskooduna iyaguna sheeko weji kale leh ayay kuu sheegeen markaa saddexdaa weji ayay sheekadu leedahay waan gartay marka dhinacii cilmi qoyskiisa yaad la kulanteen oo aad aragteen arrimahaase wax ma kaaga sheegeen cabdisalaam arrinta ugu weynee labada qoys ay ka soo kala jeedaan sahraay cilmi iyo hodan ay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta inanta da-deeduba intay ahayd markan cilmi uu jeclaanayo iyagu waa qoyska cilmiya waxay leeyihiin oo sheekada ay u dhigayaan iyo taariikhda in gabadhan cilmi uu guursan karayo markaa ay gayaan ahayd oo sababta ay uga waabteenna ay ahayd iyadoo waktigaasi ay adkayd haddiiba xaalka xumaada xitaa in gabadha lala soo tago oo konton halaadoo xaala sida ay noo sheegtay cilmi boodhari walaashii oo xaliimo ismaaciil liibaan la yidhaahdo oo waktigaanu la kulannay dhowr sannadood kahor sagaashan jir ahayd waanu kula kulannay magaalo higlada la yidhaahdo oo sagaashan kilomitr dhinaca koonfurta ka xigta magaalada hargeysa annaku waanu yaryarayne dadkaa badowhaa hadda iminka samadan joogto waa laga keeni lahaye dadkaa badowhayloo konton halaad baa laga laga baqda oo layidi waad konton halaad haddii iminka naagtaa la soo baxdaa sidoo kale cabdisalaan waxaa jira ninuu dhalay muuse carab oo ahaa cilmi saaxiibkii waa ninkii uu gabayo badan ku halqabsaday waana ninkii inta badan cilmi la socon jiray sida aynu ku hayno maansooyinkiisa amaba sheekooyinka ninkaasi ma ka waramay in wax xidhiidha ama wada sheekaysiihi dhex maray cilmi iyo hodan ninkaasoo sahray sidaad sheegtay muuse carab uu dhalay oo axmed la yidhaahdo oo berbere aanu kula kulannay si toosa umuu sheegin in kulan uu dhex maray ama ballan uu yaalay ama axdi ay galeen cilmi iyo hodan laakiin wuxuu noo sheegay in aabihii uu ka wariyey waa muuse carabe oo sidaad adiguba tilmaantay aada iyo aada saaxiib oo ahaayeen iyo rafiiq cilmi boodhari oo lana sheegay inuu ahaaba ninkii dhabtiisa uu ku go-ay inay jaar ahaayeen boodhari iyo hodan oo muufada cilmi uu ka shaqaynayey iyo guriga qoyska reer cabdulla walanwal ay jaar ama deris ahaayeen wuxuu igu yidhi odayga aabbahay baan waraystay wakhtigaa iyada ana maan jirin laakiin markii aan sii waraystay wuxuu yidhi halkaas fooqa hoostiisa ayay meedha ahaan jirtay moofo hodan gurigeeduna wuxuu ahaa buu igu yidhi xaafadda halkana midka kuu soo baxaye kuu muuqanaya waxa weeye in labada qof labada qoysi ay kasoo kala jeedeen ama labada nololood ee ay ku jireen ay aada iyo aada u kala duwanaayeen qoyska reer cabdulle walanwal ee hodan ay ka dhalatay qoys aada iyo aada u ladan oo magaalada laga yaqaanay ahaayeen cilmilo ninkaa moofada ka shaqaysta ayuu ahaa oo qoyskiisuna ay reer miyi ahaayeen laakiin isagu magaalada usoo xoogsi tegey marka xaggaana waxaad moodaa faraq xaggii noloshii waana sababta marka dambe keenaysa haddii waxay taa cilmi uu sugi lahaa intay qaangaarayso waa sababta keenaysa in maxamed shabeelle oo waktigaa ahaa ragga shaqooyinka wanaagsan haystaa uu isagu usoo baxay oo guursaday hodan waan gartay marka cabdisalaanow cilmi gabadh buu guursaday faakhir la ydhaahdo sidan sheekooyinka ku maqlay gabadhaasi ma isaga gaclooday oo guursaday mise waa loo guuriyey inuu hodan ku ilaawo darteed baa loogu guuriyey mise markii ay hodan guursatay ayuu isaguna iska danaystay arintaa maxaad kala socotaa cabdisalaan sahraay waa sida aad sheegtaye waxaa loo badinayaa markii dad fara badan aanu waraysanay in lagula tacaalayay bal ninkan dhibaatadiisa in la furdaamiyo oo dabadeedna asxaabtiisii iyo ehelkii intii sheekadiisa fahmi karaysay ay horta markii hore intaan looba guurinin gabadhan aad sheegtay waxaa la isku dayay in hablo kale la baro wan garta dabadeedna hablo fara badan oo oo degayaana hahe oo weliba sida la sheegayo qurux lagu soo xulay ayaa loo keenay oo laysii mid ha kala baxo dabadeedna waa kii gabayga ka tirinayay ee lahaa haddayna wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado inuun aadmi ku qancaayo aniguba qatraan soo arkiyo qaararkii hodane wax badan baan qumaatii u hubsaday qalanjo naagoode ha yeeshee qaraan bay gu galay qalay naftaydiie hablayow halkii qoomanayd ba ay qabateene qalbigaan bogsiinayay baad qaciga siiseene inaan eebbahayda qatalin qariya laabtiinna marka taasi waxay noo caddaynaysaa cabdilaanow in hablo la baray oo lasoo tusay hablo aada loo soo xulo qurxyo badan oo aada u soo labistay aada iyo aad waa sida aad sheegtay gabaygana horta ka marakacyo dee in hablo fara badan oo gayaana la baray laakiin dee waata soomaalida tidhaahda nin meeli u caddahay meeli ka madow cilmi waxaasi umay qurqursanayn waan gartay marka gabadhi faakhir wax caruura mau dhashay ma la aqal galay yaa sheekadaa innaba wax idinka waramay oo hadday jirto sida xaliimo ismaaciil liiban ay noo sheegtay faakhir waxay ugu timi hawdka kadib markii cilmi boodheri geeriyooday dabeedna sida dhaqankuu yahay dumarka waata la dumaalo oo dee ninka xigtadiisa ama walaalihii ama ilmaadeeradii ay dumaalaan waxay noo sheegtay maadaama rag markaa usoo bambixi karayay maadaama aanay jirin ay faakhir markii dambe ay muddo la joogtay iskaga noqotay dhinaca iyo magaalada berbero ay deganayd waxaase loo badinayaa faakhir lafteedu inay ahayd gabadh carabiyadoo maadaama cilmi moofada uu lahaa sida la tilmaamayo dad carabi ay lahayn ama uu la shaqayn jiray carabta laftooda in carabtu ay uga garowshiye dhawaayeen baa laleeyahay mararka qaarkood dadka soomaalida ee la noolaa oo sheekadiisu ay ku socotay dabadeedna faakhir inay halkaa kasoo gashay ayaa loo badinayaa cilmi boodhar iyo noloshiisa waan gartay cabdisalaan waxaa jirta arrin aada loogu kala fikir duwan yahay oo ah meesha ay ku taalla xabaasha cilmi boodhari abwaanka weyn maxamed ibraahim warsame hadraawi oo mar wax laga weydiiyey maanse uu qiyaastii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii uu u tiriyo cilmi boodhari oo sii mootan muuqaalka fideogaasna uu haatanba youtube-ka ku jiro allah naxariistay maxamed boogaa marayey axmed boogaa marayey dararo malaa marayey shimbir baa marayey faysal baa marayey cabdiqays baa marayey maxamed warsame qaasaalin nin la yidhaahdo ayaa marayey anaa marayay gabadh la yidhaahdo saare siyaad ayaa meesha maraysay markaa goor galabnimo aanu berbera tagnay dabeedna hodheel baanu ku tegnay rag baa magaalada iska galay magaaladiina raggaas waxay u sii dhiibtay ama waxaa sheekada meesha dimaaheed ma jeceshihiin inaanu idinsoo tusno xabaasha boodhari xabaashii boodhari bay tageen oo ay soo noqdeen dabeetna walaalkii bay yimaadeen runtii iyagoo aada u murugaysan aan idhaahdo malaa galabtaa waan hubaa in xataa qaarkood ay ooyayeen dabeedna waxaan weydiiyey maxaa idinku dhaca waxaa yidhi waxaan soo aragnay xabaashiid boodari markaysaa yidhahda waxaa igu dhalateena inaan soo arko had waqtigaa habeen bay ahayd haddii laga dhigo subaxnimada muddo bidowka saacadood aan meesha fadhiyey heestan kooban ayaan helay boqorkay huqiya ciil hagardaama lumisow hadimada kalgacal kale cilmigii u hoydow heesaha baroorta ah halqabsiga jacaylko hambaliye salaaniyo hiba iga guddoomow kullay waan hubaayoo hawlii adduunyada heshay aayahoodii hal yar aan ku toydee jannadii ma huruudaa hadhqabow ma jiiftaa hoobaan ma gurataa habla xuural cayliisow kuma heesaan waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan wadka lama huraaye e reer soo hayaamiya hayo raran ma kulanteen hor ilaahay adig iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal yacni intaan xabaasha tegin toddobaatankibaa ilaahay naxariistii jannaha ka warabiyo hodanna ay ku dhimatay aan idhaahdo malaa toddobiiyo lixdankiibay dama sideed iyo lixdankiibay ku dhimatay xamar marka xamar baan waqtigaa joogno marka anigu aaskii kamaan qayb gelin laakiin waxaa la ii sheegay maalintii inay inay hodan dhimatay malaa meeshay ku dhimatay gurigii aan markaa deganaa kamaba fogeyn markaas su-aasha aan weydiinayaa lee reer soo hayaamiyo hayin raran ma kulanteen waxa weeyaan uun hodan waan geerideydii ogaa baan leeyahay xaggaama ku kulanteen hadraawi wuxuu sheegay in ay berbere tegeen iyagoo abwaano iyo fanaaniin tiro badan oo soomaaliyeeda markaa kadibna ay booqdeen xabaashii cilmi boodheri oo ku taalla batalaale adiga ma laguu xaqiijiyey in cilmi boodheri ku aasan yahay batalaale cilmi xabaal baa lagu yaqaanaa waxay ku taallaa batalaale waa tan dee suugaan fara badani kusoo aroorta laakiin dad kalaa waxay qabaan inaan xabaashiisu taa ahayn xaliimo ismaaciil liibaan oo ay walaalahaayeen cilmi boodheri lafteedu waxay sheegtay in nin hindiya baa ku aansan bay tiri in xabaashaa dadka la tuso oo aan tiisa la tusin asxaabtiisuna markaa dardaarankiisii ay oofiyeen oo ay qaateen oo marka xabaashan maanta la rumaysan yahay ee la booqdo ee falaawerada la dhigo ee qof kastoo berbera dalxiis u taga aanu gafin inaani tiisii ahayn ee xabaasha baaniyaalka ay tahay laakiin dee sidaan kuu sheegay taa la isku raacsay unbaa shaqaynaysa oo
cilmi batalaalunbaa loogu tegaya waan gartay dhegaystayaal toddobaadkan halkaa hainoo joogo barnaamijkii cawayska washington intaaynu mar kala kulmaynana waa sahre ciidla nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
boqranti jacaylkiyo naftanti bogsiise qowlyow daraati waxsanay ku odhan jiraye waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray boqranti jacaylkiyo naftanti bogsiise qowlyow daraati waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray baxsanay ku odhan jiray baxsanay ku odhan jiray baradii baradii baradii dadkaegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiey barbaraan xasuusta iyo beri samaadkii barbaruu xasuusta iyo beri samaadkiey barbaruu xasuusta iyo beri samaadkii baradii baradii baradii dadka eegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo basraadey naftaydiyo aadaankayga jarmashaada caashaqa ku beertee bilanin ku odhan jiray bilanin ku odhan jiray bilanin ku odhan jiray bilanay ku odhan jiray basraadey naftaydiyo aadaankayga jamaashaada caashaqa ku beertee bilanin ku odhan jiray bilanin ku odhan jiray bilanin ku odhan jiray bilanin ku odhan jiray baradii baradii baradii dadka eegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa baradii baradii baradii dadka eegiyo bari hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii baradii baradii baradii dadka eegiyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii caweyska washington sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shirkaasi furay waxaana lagaga hadlayaa xasilinta amniga soomaaliya iyo shir dhowaan la filayo inuu ka dhaco dalka britain gaar ahaana magaalada london dowladda soomaaliya ayaa doonaysa in shirka london lala tago qorsho mid ah oo dhammaan dhinacyadu isla ogol yihiin islamarkaana wadar ogol ah madaxweyne farmaajo ayaa shirkan maanta ka sheegay inay muhiim tahay in soomaaliya ay caalamka tusto sida ay isugu duuban yihiin
dhinaca kalena ciidamada amniga iyo hay-adda socdaalka maraykanka ayaa bilaabay qabqabashada dadka ajaanibta ah ee aan sharciga haysan iyada oo toban soomaali ah toddobaadkan laga qabtay magaalada atlanta ee gobolka georgiya dadka la beegsaday waxay isugu jiraan dad aan sharci haysan iyo kuwo sharcigu ka maqan yahay balse dembi galay guddoomiyaha ururka soomaalida ee atlanta cumar abuukar shiikhi ayaa xuseen barre aadan khadka telefoonka ugu waramay wiigan lasoo dhaafay ayaa qoladan ice la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigrationka xagga deportationka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan soomaalida oo qaarna dembi galeen qaarna aanan dembi gelin oo processkooda u socdo iyo qaarna la diiday marka waxay bilaabeen inay guryaha dadka ugu tagaan inay businesska dadka ka raadiyaan oo ay dadkii qaqabtaan markaasna meel erwin county detention center la dhahayo oo saddex saaci bar atlanta u jirto ayaa hadda soomaalida islamarkii la wada geeyay waxa waxa naxtin leh oo aada u xun waxa waa qofkii asoo familkiisa macasalaama dhihin familkiisa la hadlin dhar uusan wadanin ilmihiisa uusan arkin ayaa isla markii kadis loogu yimid oo guryihii lagala baxay ma dadka soomaalido keliya la beegsanaya mise dadka ajaanibka o dhan weeyaan wallaahi cambaynkan waa ajaanibka oo dhan ku socdaa annaga markay soomaalidana taabato markaasaan dareemaynaa laakiin runtii aniga waxaan la hadlay ninka directorka iska madaxa u ah waxa waaye arrintan waa waa siyaasad ka dambeyso siyaasadda dowladdan cusub oo donald trump oo ah in la la laga qaado wixii sharci la-aan ah waddanka joogay wax kastaba ha ahaadaane laakiin annaga waxaan haysanay soomaaliya waddanka maadaama dhibaatooyin badan ka jiraan oo aada og tahay maanta abaaro badan ay jiraan oo aada og tahay maanta in dagaalo socdaan weli dowladda ay weli xoogsanin oo waddankii aan weli safe ahayn marka waxaa jira wax la dhahayo temporary protective status oo soomaalida ay ka mid tahay loogu talagalay in soomaalida qaarka dadkii sharciga loo diido in in ayna haddan waktigan soomaaliya aadi karin marka waxa bedelay bolicigan waa la yaabanahay isla markii dadkii shaqa iska aadi jireen noloshooda wateen qaarkood very successful guryay lahaayeen yar waxaa ku jira hadda gabadhiisa graduate garaynaysa may oo qalin jibinaysa high schoolka marka waa garan kartaa dhibka familka ku dhacay ee naxtinta ilaa imika waa imisa tirada soomaalida ah ee laga qabtay atlanta georgia ilaa hadda toban waaye kuwa badanna way raadinoyiin oo adresadii ka waayeen intaad ka warqabtid ma gobolka georgia keliya arrintan ka dhacday mise gobollo kale oo ay soomaalidu ku nooshahay oo lasoo sheegayaa jiro oo dad la musaafuriyey gobollada kale weli ma maqlin laakiin hadda georgia waa ogtahay statekan waa state cunsuris ka ah haddii aada asylum iska dhiibtid hadda statekan waxa waaye boqolkii sagaashan waa lagu diidaa stateyada kale waxay ku fiican yihiin markaad fiirisid raidkooda waa boqolkii conton in lagu ogolaado laakiin georgia mar haddaa iska dhibtid completely mar kasta waa lagu diidaa
kaasi waxa uu ahaa cumar abuukar shiikhi guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee atlanta waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey xuseen barre aadan markana gabagabada idaacadda annagoo ku sii socona kaalimihii heesaha heesta habboon codka macaan ee cabdiqaadir jubbo codka macaan ee cabdiqaadir jubba iyo heestii habboon waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhegaystayaal waa jacfar kuukaayo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.